markana kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada london noogu soo diyaariyey wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa brofesor maxamed xuseen ciise oo loo yaqaana datar liibaan oo ka mid a madaxda bulshada rayidka soomaaliya sidoo kalena ah bare jaamacadda muqdisho kusoo dhowow marka hore barnaamijka datar liibaan su-aasha koowaad ee aan jeclaha inaan ku weydiiyo waa khilaafaadka guddiga doorashada soomaaliya xilligan marka maxay yihiin sababaha khilaafka keenay waxaan isleeyahay waxay qayb ka tahay iskhilaafkan isjiidjiidka siyaasadeed ee maamul goboleedyada dhex yaalla iyo siyaasiyiinta oo kale oo waxaana ay salka ku haysaa awoodda xulista ergooyinka yaa yeelanaya kaas oo yani natiijada dhinac dhinac cuslaynaysa hadda dhinacii xulista awood ballaaran ku leh ayaa kuraastu iyadu dhinaceeda ayay usoo baxaysaa marka taa ayaa keenaysa khilaafka asalka ah marka iyaga dhexdooda marka habraac oo aan lays yani oo ay ayan maamul goboleedii waafaqin ayaa la soo saaray iyo maye awoodihii heshiisyadii annagoo ka tixraacayna ayaan soo saarnay marka waa in noocaas way khilaafka ka dhacay waa gartay marka fasiraada ku saabsan heshiisyadii hore u dhacay ayaa la isku khilaafsan yahay
ahay ahay si fiican sidee marka aada is leedahay haddii khilaafaadkan mar walba ay soo noqnoqdaan ay saameyn ugu yeelan karaan doorashada guud run ahaantii waxaan isleeyahay weliba guddiga doorashada khilaafka ka dhex taagan waa aad bay ama yani aad bay u dhib badan tahay waa dadkii marjica u noqon lahaa doorashada ilaalin lahaana wixii lagu heshiiyey marka waxaa muuqata waxyaalaha lagu heshiiyey ee heshiisku ay ku gaareen golaha wadatashiga qaran yaa asaas u ah laakiin ma waxay ku gaareen miyaan habraac ka samaynaa mise habraac kasta wuxuu u dabranaanayaa wax ka bedelkooda iyo dib u eegistooda ayaa asal ah labada falsafad ayay ku xiran tahay khilaafka ana waxaan isleeyahay taa ayaana keenaysaa dhibaato weyn bay keenaysaa laakiin ana waxaan isleeyahay maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban waxaa heshiiska lagu dhisayna ay tahay heshiiskii yani toddobiiyo tobankii ilaatii ugu dambeeyay toddobiiy labaatanka ahaa bishii ayaa lagu dhisay oo asal looga dhigay marka ana waxay la tahay iyagaas ayaana wax toosin kara ama ka bedeli kara marka intaasa yani asaas noqonayo waayahay doctor liibaan marar fara badan ba arrimaha la xiriira khilaafaadka doorashada waa ay soo jiitamayeen hadda doorasho dadban ayaa lagu heshiiyey haddii buuqan uu sii taagnaado maxaad is leedahay maxaa ka dhalan kara doorashada mar kale dib ma usii dhici kartaa
wallahi saasaanta hadda muuqata doorashada intii jadwaladii la dejiyey marna laguma ekaanin oo mar walba way dhaafaysay hadda waxay ugu dambeysay aqalka sare oo aanan weli ilaa hadda aanan soo dhammaystirmin sida loo maamulay ka sokow xataa waktigii loogu talagalay yani marna ma ku dhammaan marka haddii isjiidkan uu sii galo oo awoodaha in la kala boobo ay noqotana intay dib usii noqonayso oo murunkana sii dheeraanayo oo dadka qaarkood waxay saadaaliyaan in xataa laba kun iyo ko iyo labaatanka ama laga baxaa doorashada oo laba kun iyo labaiyo labaatanka la gaaraa hadday sidaan ku socoto oo aan lala imaanin wax in wixii lagu heshiiyana la ilaaliyo wax loo qaateen ahna la keensado oo dadka oo dhan ay ku yara qanci karaan ilaa iyo xad ilaa iyo xad
waayahay arrinta aqalka sare aad ka dhawaajisay maamul goboleedyada qaarkood xubnaha aqalka sare ay soo doorteen qaar dabcan weli ma aanay soo dooran sida doorashadaasi ay u dhacday dad fara badan oo soomaali ah ayaa weli saluug ka qaba oo u arka in doorasho sax aysan ahayn marka maxay tahay fikirka bulshada rayidka ee doorashooyinka aqalka sare ku aadan
runhaantii doorashooyinka aqalka sare marka hore yani ayay waxa weeye waxay ka qalloocatay heshiiskii toddobiiy tobanka sebtembar iyo heshiisyadii ka dambeeyeyba yaa awoodda waxay u siiyeen in madaxda maamul goboleedyadu iyagu ay soo xulaan xulistaas ayay loo siiyey marka maadaama ay xulis ay wixii ay tahay marka yani way ka duwaneed runtii waxyaalaha dadka aada uga yaabiyey oo aada loo sulugay oo raayil caamka dhan ay wada sulugsan yihiin inta badan waxa weeye habka loo maamulay oo waxa weeye laba kun iyo lix iyo tobankii doorashadii dhacaysay aqalka sare waa liis liisaska dadku way ka qayb gelayeen waxaa lagu kala badinayay hal ama labo ama dad yar baa lagu kala badinayay marka tii ma aysan dhicin oo hadda waxa weeye waa wax qorshaysan oo yacni loogu talagalay dad la rabo dad magaciisii ama dad loo xiray wey oo inta kalena aan fursad aan la siin marka tan ma dhicin hore uma soo dhicin tii lix iyo tobankiina aad bay uga duwan tahay marka taa wey waxa cabsida laga qabo keenaysa dhawaaqyada kasoo yeeraya dadka raba inay tartamaan ama murashaxiintii yani baqyada ay soo saarayaan civil society-gana arrintaa walaaca way la qabaan oo waxay u baahan tahay arrintaa si cadah in loo caddeeyo oo ay dadku aqalkii tii aqalka sare wayba dhacday eh laakiin midaan golaha shacabka in habraac yani oo saxa lagu fiiliyo ee aan loo daynin bas maamul goboleedka isagana awooda ballaaran ugu yeesho waayahay haddii dhinac kale aan ka eegno ma la dhihi karaa dadka soomaalidu quus ayay ka taagan yihiin doorashooyin dadban iyo shakhsiyaad lasoo xulay oo waxay u baahan yihiin in dalka si dhaba uu gaaro doorasho qof iyo coda
run ahaantii dadka maanta haddii sanad dib loo celin lahaa siyaasiyiin badan ayaa mowqifkooda isbedeli lahaa hadda waad arkaysaa maamul goboleedyo iyo mataqaanaa siyaasiyiin badan oo isku dhinac ahaa ayaa hadda kolkii aqalka sare ay natiijada soo baxday ayaa isbeddel uu ku dhacay oo waxaa la arkay haddii saa loo socdo in ay noqonayso dhowr qof waxa ay soo xuleen un keliya laakiin doorasho macnaheeda inay aada uga fogaanayso iyadoo awalba yani doorasho dadban aysan doorasho yani buuxda ahayn laakiin cala al aqal in lasoo dhaweeyo ayay ahayd marka dadku aad bay yani ay raalli kama aha guud ahaan laakiin doorasho qof iyo codna lama hayo laakiin waxaa lagu qanacsan yahay un markaan in laga gudbo mar labaadna inaysan doorashadan shacabka aysan kusoo noqon sababtoo ah khilaafka aad bay u keenaysaa cabsina waxaa laga qabaa aqalka golaha shacabka hadday sidii golihii sare ay ku dhacdo in qalaaqal siyaasadeed iyo amni uu ka dhasho oo xasiloonidii doorashada laga filanayay uu dhici waayo waayahay maamul goboleedyada qaarkood ilaa iyo hadda aqalka sare ma aanay doorashadiisii u dareerin ama ma aanay doorashadiisii qabanin marka ma la dhihi karaa maamulada laftooda waa ay kala duwan yihiin oo qaar culayska dhinaca siyaasadda iyo khilaafaadka waxaa laga yaabaa in laftooda wakti dheere ay u baahnaan karaan
waa waa runtii arrintaas sheegtay waa sax oo xataa maamulada qaarkood soo saareen qayb bay soo saareen qayb way ka reebeen marka kursiyada qaarkood wuxuu u baahan yahay xallin gaar ah ayay u baahan yahay maamulada qaarkoodna maba soo saarin oo ilaa iyo hadda marka duruufo jira awgeed oo waxaa weeye duruufo amni duruufo beelaha ka dhex jira siyaasiyiinta tartamaya sidee jawi loo qaateyna ay u dhici karaan ayaa aada looga fakarayaa gobollada qaarkood oo iyagu yacni baarlamaankooda iyo waxyaalaheedii ay aada isugu xiran yihiinna waxaa laga yaabaa in hore ay u dhameeyeen marka arrimahaas ayaa keenaya dibdhac inuu ku dhaco doorashada aqalka sare xaggooda goboladaas waayahay doctore ugu dambeyn marka laga hadlayo ururada bulshada rayidka kaalin fara badan ayay ka geysteen sidii doorashada ay hore ugu socon lahayd hadda maxay tahay kaalintiina arrimaha la xiriira khilaafka guddiga doorashada iyo guud ahaan doorashada soomaaliya inay ku qabsoonto jawi wanaagsan
bulshada rayidka waxay mar walbaba baab ugu jeedinaysaa madasha qaran wadatashiga qaran oo iyagu maanta looga fadhiyo doorashadan dadban lagu wareejiyey in sida ugu quruxda badan ugu macquulsan inay ku dhacdo kana duwanaato tallaabo hore loo qaaday inay noqoto laba kun iyo lix iyo tobankii laakiin waxaa muuqata haddii sidaan loo daayo doorasho ka liidata ayaa dhacaysa marka in arrintaas waxay ku imaan kartaa iyadoo la xoojiyo korjoogtaynta la xoojiyo beelaha loo daayo awoodooda la siiyo in ay iyagu isdoortaan bulshada rayidka qaybta waxaa la yidhi xulista ayay ku jirtaa bulshada rayidka marka inay qabiilku naftiisii iyagu iska dhex doortaan hay-adaha bulshada rayidka ee la yaqaana ee korjoogtayn xoog leh ay sameeyaan arrimahaas ayaa keeni kara oo ay culummada iyo qaybaha kala duwan ka qayb qaataan sida ergo qurux ergo lagu kalsoonaan karo loo xulo haddii ergadaas la xulana waxaa imaanaysa dad maxaa la yidhaahdaa hoggaan lagu kalsoonaan karo mustaqbalka annaga waxaan isleenahay dowrkaas maanta hadda mas-uuliyad taariikhi ayaa hor yaalla hoggaanka maanta jooga ee ka tashanaya ee doorashadan wada golaha wada tashiga qaran marka sida ay aqalka sare loo maareeyey waa la arkay marka bal in gadaal laga qabto aqalka hoose uu ka duwanaado oo wax loo qaadan kara oo qalalaasana aysan keenin xag amni iyo xag siyaasadeedba lagu gudbo waxay ku xiran tahay in la iska kaashado oo iyaguna ay go-aan fiican qaataan hay-adaha kala qoseeya dhanna ay korjoogteenna ay sameeyaan oo arrintaa isha lagu wada hayo ayay u baahan tahay waayahay aada iyo aad baa umahadsan tahay
aadaan mudan walaal intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya brofesor maxamed xuseen ciise oo loo yaqaana datar liibaan kana howlgala jaamacadda magaalada muqdisho sidoo kalena ka tirsan madaxda bulshada rayidka soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha wadala hidmo waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh nabad
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka